network.
fiid wacan oo wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaab soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo arbacaa taarikhduna ay tahay sideedda bisha mey ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed oo howlgallo ay ka fuliyeen ee deegaanka bardaala ku qaaday jidgooyooyin maleeshiya hubaysan ay dadka rakaabka ku dhibaatayn jireen marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan koonfur galbeed biir kasta iyo ruugan qalbajeekagili medalaisid waybua lamisheyleen furanda intiisu la dila iyo intiisu dowladisaan is dhiibi marka malin dul qaada doona waan mal kuwela doona
waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada konton macallin baa wasaaradda waxbarashada la soo xayeysiiyey waxaa u tartamay kun iyo saddex boqol oo qof ayaa u tartamay taana waxay ku tusaysaa xaddiga shaqala'aantu ay ka taagan tahay bosishankiiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen saddex iyo lixda qof way dhacdaa in dhallinyaro badan oo ayn annagu aan la kulanno ay doonayaan shaqooyin aad uga sarreeya shaqooyin markaas aasaasi ah oo la heli karo islamarkaana ay uga gudbi karaan
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah milatariga israa'il ayaa maanta sheegay inay dib u fureen marinka krem shalom oo laga gudbo islamarkaana looga gudbo qasa kadib markii uu maalmo halkaasi xidhnaa hase yeeshee qaramada midoobey ayaa sheegtay in gargaara bani aadamnimo aanu weli gelin halkaasi islamarkaana aanay cid wax heshay jirin dhinaca falastiin kadib markii howlwadeennadii ka shaqaynayay halkaasi ay ka carareen gudagalkii milatariga israa'il ay aaggaasi ku sameeyeen krem shalom oo layskaga gudbo qasa iyo weliba israa'iil ayaa la xidhay kadib markii garnayl ay soo rideen kooxda xamaas ay ku dhinteen afar askariyo israa'iiliin oo haagaasi ka dhowaa maalintii salaasadiina koox mitidiin ah amaan idhaahdo koox ka mid ah ciidamada milatariga gaar ahaan kuwa taangiyada ee israa'iil ayaa xoog ku galay marin kale ee laga gudubo ee rafaax kaasoo u dhexeeya qase iyo weliba masar taasoo iyaduna qasabtay in halkaasi la xidhood labadaasi aag ayaa ahaa marinada ugu muhiimsan ee ay ka galaan cuntada dawada iyo weliba agabka kale muhiimka u ah inay ku badbaadaan ama ku samatabaxaan dadka qasa ku nool ee falastiiniyiinta ah ee gaadhaya labada milyan iyo saddexda boqol ee kun ee qof dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalada dowladda ee dalka kenya ayaa maanta dowladda la saxeexday heshiis ay shaqada dib ugu soo noqonayaan taasoo ka dhigan inay soo afjarayaan shaqo joojintii soo bilaabantay bartamihii bishii maarj sida ay sheegeen dowladda iyo weliba ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirtani ururkan oo ay ku midaysan yihiin xirfadlayaasha caafimaadka dalka kenya oo isugu jira kuwa farmasiyada ka shaqeeya kuwa xirfadlayaasha dhakhaatiirta ilkaha iyadoo ururkaasina magaciisa loo soo gaabiyo k m b d u islamarkaana ay xubno ka yihiin in ka badan toddoba kunoo qof ayaa shaqo joojintana bilaabay shan iyo tobankii bishii abriil iyagoo dalbanaya in la siiyo mushahar hore oo aan hore loo sin ama ka baaqday iyo weliba in si deg dega loo shaqaaleeyo dhakhaatiirta carbiska ku jira iyo tabashooyin kale muuqaal telefishinka laga baahiyey ayaa muujiyey mas-uuliyiinta ururkan iyo weliba saraakiil sarsare oo xukuumadda ka tirsan oo isgacan qaadaya islamarkaana dukumentiya kala saxeexanaya ugu dambeyntiina maxkamadda racfaanka ee gobolka georgia ee waddanka maraykanka ayaa maanta ogolaatay in dib u eegeysa ay ku samayso xukun ay hore u riday maxkamadda hoose taasi oo fani willis oo ah xeerlaaliyaha degmada fulton ee gobolkaasi georgia ah u ogolaanayay inay sii wado dacwada ku oogista kiiskii faragelinta doorashada ee ay ku soo oogtay madaxweynihii hore maraykanka donald trump trump iyo weliba qaar ka mid a xubnaha kale kiiskana lagu soo dacweeyey ayaa isku dayey inay xeerlaaliya willis duraan amaba ay kiiska ka saaraan iyagoo sheegay inay xidhiirkii gaarka ahaa ee dhex maray ee iyada iyo weliba dacwad oogaha gaarka ah uu abuuray dana iska hor imanaya ama isdiidaya scott macvi oo ah garsooraha maxkamadda ugu sarreysa ayaa bishii maarji qiinsaday inaanay jirin dana iska hor imanaya ama isdiidaya oo ku qasbaya gasol wiils inuu ka saaro kiiskaasi hase yeeshee waxa uu damaanad qaaday codsi ka yimi trump iyo weliba xubnaha kale ee dacweysan kaasoo ah inay racfaan u qaataan xukunkaasi ku saabsan islamarkaana ay la tagaan maxkamadda racfaanka ee gobolkaasi dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay fiidwacna wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa howlgallo ay maalmahanba ka fuliyeen ku guulaystay ama ay fuliyeen aan idhaahdee ku guulaystay inay qaadaan jidgooyooyin yaallay degmada bardaale ee gobolka baay kuwaasoo dhibaato ku ahaa isu socodka gaadiidka iyo weliba dadweynaha warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo uu horkacaya wasiirka amniga maamulka ayaa maalmihii ugu dambeeyey degmada bardaale ee gobolka baayo waxay ka wadeen howlgallo lagu qaadayay jidgooyooyin yaalla degmadaasi in ka badan toban isbaaro oo lacago sharci darra a looga qaadayay gaadiidka isticmaala waddada bardaale ayaa lagu guulaystay in la qaado waxaana maleeshiyaadkii isbaarooyinkaasi u yaalli ay noqdeen kuwa ciidanka dowladda isku soo dhiibay iyo kuwa ka baxay magaalada oo ku sugan duleedyada magaalada guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay cali wardheere dooyow ayaa sheegay inay ku guulaysteen qaadista jidgooyooyin fara badan oo daadsanaa degmada kuwaasi oo bulshada bardaale ay aada uga soo horjeedeen may inta a ka bandhignay dadkii birdaal isbaarada antaali mahaangiisin arrigaha tan hubkii laha uga badiyo isbaarada birdaal yaalla madii dibananka nagada may waha isbaaro oo muddo lamasina e mad buujiwa ka taalay oo wadankan ka iqaabayay dadka jidka saaran oo gedi iyo etoobi kenya injeeda jidwiinahu saaran laka iqaabay beledka laka haysadi eeadoo laka baaday walwebo dalkun lisheenoona laka dhaayo wejii badan ka koyti dadka oo anta sbaarada antaali anta walbadana dowladda handirti madway handirta webda noocyo badan iska jara wasiir arimigoda akhyaar kala maamulka berdaala jari way lang shal diray dood maamul dhiso ku bilaawatay madi hor ahaytee la eri konsolo la shal diri maamul kale la dhisi ilaa markii isbaarada yeedahayti biraan bahwayti sababteena mayba waa isbaarada birdaalayaala dadka birdaalayaala layma wedo isbaara hadija ilaaha mar iska hirun dadwuwiin kuwar qaban taliyaha qaybta booliska gobolka baay amiin mad daruur oo isna ku sugan degmada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin isbaaro sharci darre ah oo lagu dhibaataynayo gaadiidka iyo dadka ku safra waddooyinka bardaale marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan koonfur galbeed miir kasto iyo ruugan qalbajiyaka gili meelaraisid waybwa lamisheylahen furanda antiisu la dila iyo antiisu dowladsaanisa dhiib marka malin dul qaado doona waan mala kuwela doona nimankan ata duurka galena fokadeegna ilaahay idin jeey hoobu nolol nasagabna uuka iyoonay baryeytay way rajeen intii hore gacanti dowladda ha galaan ama nolol ha galeen ama mana geeraa ka galeen lamadaas too ka galaayan magaaladan shantaraaje yaantii baabuur la surimi sooge hoolo hartadiis gabi laku qaadi sha shidaal hatana laku gadiisidi baabuurkii faaruge way baan leerayni shidaalkina hatan ulaynoo gadaas
wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa caddeeyey jidgooyooyin fara badan oo yaalay degmada bardaale inay sababeen amniga degmada inuu faraha ka baxo sidaasi darteed howlgallo isbaaraqaadis ay ka fuliyeen degmada bardaale isagoona ugu baaqay maleeshiyaadka isbaarada u tiila ee ka cararay magaalada inay isku soo dhiibaan ciidanka dowladda walilanaa banaanka shabaab iyo dowladda dhatiyo masan qaadas walisin ku rajeeyane muddi haysataan wakhti haysataan in degdeg sharcigahna iska dhiibtaan mar haddii dagaal galaan lasan qobado iyo haddoo aysan ha dhiibtan has dhiib has dhiibtan isku mid ma eh hooba dagaal galaan waana ka dhimado kortaa waana wala san qobaday maxaabiis dagaalantiya atiin sharcigii wala ku qaba laakiin la has dhiibay usii qorishii issheenay ku tanaasulay isbaaradii iyo burcadnimadii iyo dhibaatayntii dadka shacabkan ee degmadanka nool dhibaateeyahay ku tanaasulay qofkaasay dowladda mar walba dowladda wali naxariisan suubayaase dadka shacabka eh iyo dadka oo maylaan raayuse deegaanadanka nool guud ahaan mas-uuliyadda ku saaran wali in suubayaase naxariis marka wali siinka baaqane in sidanka dhaqsiyaa badan haniis dhiibtan dowladdu hubkan han wareejidaan hanka wareejidaan hay-adoo amniga si la sheegayo degmada berdaale quro askari dowladeed an wadana mamnuuca ku eeyey walku mamnuuci kuwa isbaara laka dhigdaa waaba isku dhaaf walaay hubhaayay taali oo xitaa markii hore dowladda anka shaqeeyane reero isku lahaayay saraakiisha ciidamada laka wareejiyey iyowana ka howlgalahaayan bardaale waxaa ka jiray muddo hal sano iyo bar isqabqabsi dhanka maamulka taasoo sababtay in maleeshiyaad fara badan oo aan cidina ka amar qaadan ay jidgooyooyin dhigtaan waddada halbowlaha isku xirta gobollada gedo iyo baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waxayse soo tarayaa baaqyada caalamiga ah ee ka dhanka ah weerara dhinaca dhulka oo israa'iil ay ku hanjabayso inay ku qaadayso deegaanka rafax oo ka tirsana marinka kasa halkaasoo ay ku sugan yihiin qaxoontiyeena falastiiniyiin ah oo ka badan hal milyan iyo weliba dheeraad qof dalka qatar oo qeyba ka ah dowladaha u kala dabqaadaya xamaas iyo israa'iil ayaa walaac ka muujiyay weerar ay israa'iil ku qaada rafax iyadoo ka codsatay waa qatar ee beesha caalamku in arrintan laga hortago sidoo kalena midooda afrika ayaa walaackaasi la mida ka muujiyay arrinta warbixin kooban oo arrintan v o a ka qortay waxay noo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray qatar ayaa ka bada dalalka hormuudka ka ah dhexdhexaadayaasha doonaya inay xaqiijiyaan heshiis xabajoojina oo u dhexeeya israa'iil iyo xamaas waxaana maanta ay sheegteen haddii dadka rayidkaa si qasaba looga barakiciyo rafax ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhana sharciga caalamiga bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa lagu cambaariyey weerarka israa'iil ay ku qaadin rafax waxaana ay ku baaqday in tallaabo caalamiga oo deg dega laga qaado si looga hortago in ciidamada israa'iil ay iyagu soo galaan magaalada guddoomiyaha guddiga midooda afrika muuse faki maxamed ayaa waxa uu ugu baaqay isna beesha caalamka in si wadajira ay uga shaqeeyaan joojinta sii hurinta colaadda ee rafax isagoo xusay muhiimadda aaggaasi u leeyahay marinka gargaarka biniaadminimo ee khaza israa'iil ayaa waxa ay qabsatay rafax ee dhinaca khaza talaadadii iyada oo sidoo kalena xirtay isgoyska kremshalom ee u dhow taasi oo dhaleeceyn ay kala kulantay kooxaha bini'aadminimada balse israa'iil ayaa maanta oo arbaca sheegtay inay dib u furtay isgoyskaasi madaxa gargaarka qaramada midoobay martin griffits ayaa waxa uu sheegay in xiritaanka isgoyska rafaxa ay jarayso garitaankii shidaalka ee awooddii shaqaalaha gargaarka ay ugu gudbi lahaayeen khaza hogaamiyaasha israa'iil ayaa sheegay in howlgalka militari ee ka socda rafax uu yahay mid lama huraana si loo gaaro hadafkooda ah in la sii daayo lahaystayaasha weli lagu haysto khaza iyo in laga adkaado kooxda xamaas xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday rafax talaadadii uu noqon doono qalad istraatiiji ah musiibo siyaasadeed iyo qarow bini'aadminimo xilli ay macluul ay ka soo fool leedahay waqooyiga khaza waxay noqon doontaa murugo iyo naxdin haddii toddobaadyo dhaqdhaqaaq diblomaasiyada oo xoogan oo nabadda khaza ay soo saari waayaan xabajoojin aan lagu sii daynaynin lahaystayaasha iyo weerar bacan oo loo qaado rafaxa ayuu ugu sheegay suxufiyiinta qaramada midoobay waxa uu ku booriyey dowladda israa'iil iyo xamaas labaduba inay muujiyaan geesinimo siyaasadeed si loo xaqiijiyo heshiiska ah iyo weliba joojinta dhiigga daadanaya wuxuuna ku booriyey wadamada saameynta kule dhinacyadaasi inay iyagu ay taasi sameeyaan ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ilaa iyo hal dhibic laba milyan oo qof ay gabaad ay ku yihiin rafax inka badan kalabar dadkaasina ay yihiin caruur qaar badan oo ka mid ah ayaa waxa ay ka yimaadeen qaybaha kale ee khaza kuwaasi oo u soo cararay inay helaan ammaan iyo gabaad iyadoo ololaha israa'iil ee ka dhanka xamaas uu burburiyey inta badan marinka khaza dagaalka israa'iil iyo xamaas ayaa wuxuu ka dhashay weerarkii toddobadii oktoobar xamaas ay ku qaaday koonfurta israa'iil oo ay ku dishay kun iyo laba boqol oo qof ayna ku qafaalatay ilaa iyo laba boqol iyo konton la hayste sida ay sheegeen saraakiil israa'iila ilaa iyo boqol ka mida la haystayaasha ayaa waxaa lagu sii daayay xabajoojin socotay toddobaad dabayaaqadii bishii novembar duulaanka israa'iil ee khaza ayaa waxaa lagu dilay in ka badan soddon iyo afar kun iyo toddoba boqol oo falastiiniyiina oo qiyaastii saddex meelood laba meel ay yihiin dumar iyo caruur sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza
waagaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warbixintaasi noo soo jeedinayay haatanna kenya qaar ka mid ah dadka ku noola xaafadaha magaalada nairobi ayaa si aada uga cadhaysan waxa ay ku sheegeen inay tahay dhismayaal dabaqi ah oo ay tilmaameen in sharci darro hanaan ah looga dhistay deegaankooda gaar ahaana kuwa ay dhiseen shirkada jiniisa juma majanga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana inoo soo jeedinaya
xaafadda kilimaani ee magaalada nairobi dadka deggan sida george c ayaa ka fekeraya tallaabada xigta ay ku joojinayaan waxa ay ku sheegeen dhismayaal sharci darro ah oo laga dhisayo xaafaddooda waxa ay tidhi waxa haddanna haysta waa dhismayaal aan qorshaysnayn haddii aadan haysan bulaacad waddooyin waasac ah goobo debdemis iskuullo iyo cisbitaal waxa keliya ee aad samaynayso waa inaad dhisto oo dhisto oo dhisto guri aan haysan adeegyadii loo baahnaa kilimaani ayaa ka mid ah meelaha dadka deegaanku ay si weyn uga hadlayaan dhismayaasha dabaqyada ah ee laga dhisayo naqshadeeya alfred omenya ayaa madax ka ah shirkadda ka tala bixisa horumarinta magaalooyinka ee eco build africa dhismayaal badan oo halkan ku arkayno xitaa ma buuxinayaan shuruudaha xakamaynta horumarinta ee dowladda hoose ee magaalada waxaana ansixiyey dowladda hoose run ahaantii waxa lagu ansixiyey xarunta maamulka ee magaalada taasna waxaan dhihi karaa anigoo huba muddo fogba xarunta dowladda hoose ayaa ahayd ubuucda musuq maasuqa jorge ayaa ku doodaysa in shirkadaha shiinaha ay isticmaalayaan dhaqamo musuq maasuq si ay u baalmaraan wadiiqooyinka sharciga ah waxaay tidhi runtii waxaan halkan ka magacdhabayaa ururka horumarinta shiinaha raalli ayay ka yihiin waxa ay fahmeen u heellanaanta iyo doonista musuq maasuqa ay dalkan ka helayaan ilaa xadna way ka faa'iidaysteen saraakiisha dowladda hoose ee magaalada ayaa diiday codsi ay v o a ku weydiisay in eedahan ay kaga jawaabaan halka shirkadaha dhismaha ee shiinuhuna aysan ka jawaabin dalab ay v o a u dirtay hase aatee exn iraki oo dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegay in qandaraaslayaasha shiinaha ay waaxda dhismaha ku soo biiriyeen horumar waa inuu jiraa tartan waxa aan qabaa inuu kordhinayo suuqa dhismaha ee kenya khibradda kenyaanka ayaa wax badan ku kordhaysa wakhtiga fogna macaamiisha ayaa ka faa'iidaya maxaa yeelay haddii uusan jirin tartan waxa aan qabanaynaa shaqo liidata mana noqonayno kuwa hufan dastuurka kenya ayaa qaba in muwaadiniinta laga qaybgeliyo go'aanada dowladeed ee khuseeya arrimaha iyaga saameynaya iyadoo sharcigu uu si cad u qeexayo ka qaybgelinta dadweynaha aanan leennahay shuruuc badan oo arrimahaasi ku saabsan haddana ku dhaqanka shuruucdaasi ayaan afka baarkiis dhaafsiisnayn waxa aan weli leennahay saraakiil dowladeed oo dalbanaya ka qaybgelinta dadweynaha ee go'aanada marka ay go'aanka gaaraan kadib waxa ay taa u samaynayaan oo qura waa inay qanciyaan roob mahiigaan ah iyo fatahaado dad badan ay ku dhinteen oo dhowaan ka da-ay kenya ayaa kaga sii daray dhibaatooyinka ka dhasha dhismayaasha aan qorshaysnayn ayuu yidhi omenya marka aad leedahay dhismayaashaasi dhaadheer gaar ahaanna kuwa halka higtar laga dhisay dhammaantiis waxa uu noqonayaa mid adag xaggee ayay biyahaasi tegayaan iyadoo baanka adduunka uu saadaalinayo in toddobaatan boqolkiiba dadka ku nool dunida ay ku noolaan doonaan magaalooyinka marka la gaaro labada kun iyo kontonka khubarada ayaa sheegaya in qorshaynta magaalooyinka ay furo u noqon doonto magaalooyinka sida nairobi oo kale ah
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo uu magaalada nairobi ka soo diray juma majanga haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada oo maalin kastoo arbaca aad ka dhegaysataan idaacadda v o a waxaa barnaamijkeenoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saamaynta shaqola'aanta ee dhallinyarada soomaaliyeed xilli toddobaadkii lasoo dhaafay caalamka laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka aan ku bilownay xilli toddobaadkii lasoo dhaafay caalamka si weyn looga xusay maalinta shaqaalaha dunida ayaa badi dhallinyarada soomaaliyeed waxay ugu soo gelaysaa iyagoo wajahaya shaqo la-aan baahsan inkastoo ay jiraan qaar ka mida dhallinyarada oo u shaqeeya hay-adaha dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo shirkadaha maxalliga ayaa haddana waxaa aad u yar fursadaha shaqo ay heli karaan dhallinyarada waxbaratay iyo kuwa muruqmaalatada ee dalka taasoo ay ugu wacan tahay inaysan inta badan shaqaynin kaabayaasha muhimka ah oo qayb weyn ka qaadan lahaa yaraynta tirada shaqola'aanta wariyaha v o eda ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa noo soo diray warbixin uu ku eegayo heerka shaqola'aanta dhallinyarada ka qaylinjabisay jaamacadaha gobolka awdal ee somalilan shaqala'aanta haysata dhallinyarada waxbaratay ee ka qalinjabisay jaamacadaha waxaa sababo ah shaqooyinka oo aad u yar iyo dhallinta ka soo qalinjabinaysa waxbarashada oo iyagu ka badan shaqooyinkii dalka ka jiray taas oo mararka qaarkood aad arkaysa in shaqooyin imtixaan loo gelayo ay u fadhiisanayaan in ka badan kun dhallinyaro ah sida uu tilmaamaya axmed diiriye oo ka mid ah ardaydii siddeed sanno ka hor dhammaysatay digriga koowaad ee jaamacadda iminka haddii aan tusaale ahaan kuuga soo qaado sanadkii ugu dambeeyey konton macalin baa wasaaradda waxbarashada la soo xayeysiiyey waxaa u tartamay kun iyo saddex boqol oo qof ayaa u tartamay taana waxay ku tusaysaa xadiga shaqala-aantu ay ka taagan tahay bosishankiiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen saddex iyo lixdan qof qof keliya oo dee su-aal keliya ku seegta saddex iyo lixdan qof laakiin waxaa haddana wasaaraddu ay samayso qorshayaal iyada ah in macalimiintii gaarka ahaa ee haylayd garaysnaa toos loo qaato taasaa iyaduna qayb ka ah caqabadaha shaqala-aanta ee dhallinyarta haysta sidoo kale waxaa jira dhallinyar iyagu fursado waxbarasho ka hela dalka dibaddiisa oo marka ay dalka dib ugu soo laabtaan aan helin wax shaqaa axmed cabdiraxmaan caqli wuxuu waxbarasho bilaa lacagah ka helay dalka etoobiya wuxuuna soo qalinjabiyey sannadkii labadii kun iyo saddexiyo tobankii taas oo aanu ilaa hadda wax shaqo ah ku helin aqoontii uu ka soo bartay waxaan ahaa ardaydii scholarshipka etoobiya loogu diray jigjiga waxaan bartay facultigayguna wuxuu ahaa surveyin engineering ayaan kasoo graduate gareeyey markay ahayd labadii kun iyo saddexiyo tobankii labadii kun iyo saddexiyo tobankii ilaa iyo iminka dee marba dee shaqooyin ayaan ablay garayaa oo oo fiilkayga ku saabsan waxaanan joogaa gobolka owdal gaar ahaan magaalada boorama dee marka la eego dhallinyarada ugu badane jaamacadaha ka soo baxda dee boqolkiiba toban jaanisyada shaqada la helo ma gaadhaan sababaha keenayana waxay u badan tahay waddanka oonan lahayn kambaniyo waaweyn warshado jaanisyo shaqo abuur oo maxaa idhahdaane haddii ay noqoto xitaa ma garanaysaay maalgelin dee hay-adihii iyo ciddii maalgelin lahayd xitaa ayna jirin marka mar kastaba dee shaqadu aad bay u yar tahay
dhallinyarada aqoonta leh ayaa qaarkood aaminsan yihiin in fursadaha shaqo ee dhallinyaradu ay yihiin mid aanay u sinnayn taasoo fursadaha shaqo ee soo baxa ay helaan dhallinyarada qaarkood kuwaas oo ay aaminsan yihiin inay shaqada ku helaan gacanqabasho iyo cid mas-uuliyad xil haysa oo qaraabanimo ku siisa shaqada sida mar kale uu tilmaamayo axmed diiriye sidoo kale waxaa caqabad ah in qofkii caaqil ama suldaan ama madax ama wasiir hore ama qof muxtarima uu wato ee uu gacanta hayaa in fursad shaqo uu uga dhow yahay kuwii kale ee lafaca ahaa ee aanan haysan qof ama caaqil ama wasiir ama cid la socota ama cid xitaa ganacsado oo garab siinaysa aanan jirin inuu uga fursad badan yahay taasaa keentay in ay qayb ka noqoto shaqola'aanta baahsan ee dhallinyarta haysata waa waxyaabaha ugu waaweyn
dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee diyaariya heerarka shahaadiga ah ee jaamacadaha marka ay suuqyada ku bataan iyaga oo shaqala-aan ah waa mid keeni karta in da'yartii dambe ee waxbaran lahayd ka niyad jabaan xagga waxbarashada mustaqbalka sida uu tilmaamaya garyaqaan maxamed amiin markaysoo arday arday mastera ama arday b h d ah oon shaqaynayn oo bilaa shaqaa ad arkaysa arday diblooma ama digriyo shaqaynaya taasoo ay ku tusayso inayn meesha jirin waxaa la yidhahda cadaalad taasina waxay caqabad ku tahay jiilka soo socday waxbaranaya ay aad i caqabad ugu noqonaysaa markuu arko qof mastero bilaa shaqaa ama qof b h o bilaa shaqaa isaga waxbarashadiis weydiinaya waxbarashadan halkay ku gaarsiinaysaa mar dadkii kaa horreeyeyba haddii aynan xuquuq badan ku helin
gabdhaha dhallinyarada ah ee ka qalinjabiya jaamacadaha ayaa intooda badan marka ay waayaan shaqo iyaguna u tahriiba qurbaha arrintaas waxaa ka hadashay fadxiya yaasiin hablaha qaarkood baa tahriiba hablihii ugu badnaa ee maraykan galay waxay ahaayeen aqoonyahan hablihii ugu badnaa ee iminka fiisayaasha kanada dhiganaya waa aqoonyahan hablaha ugu badan ee ka baxaya gobolka waa aqoonyahan aqoontaan aan baranaynaa haddayba lagu tahriibayo maxay ku faa'iideynaysaa wax alla waxay faa'iideyn kartaa ma jirto markaa hablaha waxaan odhan lahaa anu tali ahaan ama rey ahaan social mediahan faraha badan in la iska daayo in lagu mashquulo wixii waalidkaa uu ku geliyay in wuxuuna soo celin kartid
sidoo kale dhallinyarada wiilasha ah ayaa iyaguna marka ay shaqo ka waayaan waddanka gudihiisa u baydha dhanka balwadaha tahriibta iyo in qaarkood ay isku buuqaan ibraahim axmed ayaa sheegay in saddexdaa arrimood ay haleelaan dhallinyarada shaqola'aantu ay hesho markay shaqo waayaan ay isku biimeeyaan inay saxaaraha tegaan oy liibiya halkaa aadaan qaar bilowdaha sida qaadkoo kale ay u leexdaan markaa inta ugu badan dadku qaar waxaad arkaysa iyagoo stras la waashay oo magaalada jooga oo lagu leeyahay qofkaasi jaamacadda camuud ku baxay ama jaamacadda eelo kadib markii fursad shaqo la siin waayey uu dhaqaaqay
haashim sheekh cumar good barnaamijka dhallinyarada maanta v o a booraba
dhinaca kale dhallinyarada magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa iyagana wajahaya yaraanta fursadaha shaqo ee ay heli karaan halka qaar badan oo ka mid ah u hanqaltaagidda shaqooyinka sarsare ay ku keentay shaqo la-aan maadaama aysan hoos u dhiganin hadba shaqada la heli karo oo ay ugu horeeyaan xoogsiga ama muruqmaalatada waryaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol ayaa noo soo diray warbixin ku saabsan shaqola'aanta dhallinyarada ee gobolka sool shaqola'aanta dhallinyarada waa mid baahsan guud ahaan deegaanada soomaaliyeed waana hadalla'aynta ugu badan ee dhallinyaradu ay ka hadlaan mar kasta waxaa jira doonista shaqooyinka sare ayaa saameyn ku yeelatay in dhallinyaradu ay shaqooyinka kala duwan ay kala xushaan qaarkoodna ay iska daayaan shaqooyin ay ka shaqaysan kari lahaayeen saameynta dhibaatadaasi ay leedahay ayaanu waxaanu wax ka weydiinay axmed cabdilaahi cali oo wax ka dhiga jaamacadda alfa ee ku taalla magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waa jirtaa arrintaasi oo inta badan way dhacdaa in dhallinyaro badan oo ayn anagu aan la kulanno ay doonayaan shaqooyin aada uga sarreeya shaqooyin markaas aasaasi ah oo la heli karo islamarkaana ay uga gudbi karaan shaqooyinka marka ay doonayaan inta badanna ardaygu marka uu jaamacadda ka qalin jabiyo wuxuu ku hamiyayaa sidii uu u gaari lahaa xil sare ama dowladeed ha noqdo ama mid hay-adeed ha noqdo ama xafiis shirkadeed oo sare ha noqdo taasay inta badan diiradda saaraan iyagoo shaqooyinka hoose u arka waxyaaba maynaro markaa ama aan u qalmin ama standarkooda ka hooseeya taasina waxay keentaa in ay shaqooyin badan ku waayaan ama wakhti badan ka qaato sugitaankooda dhallinyarada qaarkood ayaa ku doodaya inay tahay dhibaatada ugu badan ee haysata dhanka xirfadda oo aysan lahayn marka ay soo dhammeeyaan jaamacadaha sida uu sheegaya jaamac maxamed ibraahin oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascanood isagoona sheegay dhibaatada marka uu jaamacadda soo dhammeeyey ay haysata ay tahay xirfaduu ku shaqaysta inuusan soo baranin eh, suuqa shaqada raadinta shaqaduna ay wakhti dheer ku qaadato
waxaa sabab u ah waasan hadda sheegayayo ardaygu marka uu wuxuu soo wadayaa waxbarasho xidhiidha ardayga lama barayo waxa loo yaqaano hadda anigu heer jaamacadeed baan ahay ilaa intaa hadda aan wax soo waday dee marra layma barin wax loo yaqaano xirfad oo waxbarashadii kuma jirto oo looma dhahayo wa- wa- qaab xirfadda sida loo barto layma barin marka waxaa keenaysa ardaydii inay isku wax wada barteen ardaydii physics chemistry waxbaa saa loogu qoraamayaa mataqaanaa een, theory oo aan practical ahayn wixii markii ay soo dhameeyaana oo wax isku mid ay- isku mid ay keenaana dee suuqii mataqaanaa een, fursad ay kaga shaqeeyaan kama banaana halkan marka waxaa ka faaidaysanaya dadkii labadaaba isku waday ee xirfadan isku waday aqoontan kale ee theorygaana isku waday dadkaas iyagu mataqaanaa waxay keena waxay helayaan fursad mataqaanaa aysan helin kuwan kale ee waxbarashada xiriirkaa soo waday boos weyn gelino oo maamulka iyo dowladuna mataqaanaa ay kobciso sidii dhallinyaradu ay xirfadaha u baran lahaayeen oo kollejo loo furo oo meelo mataqaanaa xirfada lagu barto farsamada gacanta iyo nooc kasta oo ay tahay mataqaanaa xirfaduhu lagu barto baan boorin lahaa saameynta bulshada ay ku yeelatay in xoog badan oo bulshada ugu fadhiyey miisaan dhanka ah horumarka oo ay shaqala-aani soo waajahdo saameynta shaqala-aanta dhallinyaradana ay bulshada ay ku keento sida uu sheegayo axmed yaasiin faarax oo ka shaqeeya ururada bulshada marka dhallinyaradu inay shaqo weydo waa dhibaato aada u baahsan oo bulshada wax badan u horseedaysa waa dhibaato aan iyaga keliya saameynaynin ee oo saameynaysa bulshada waayo waxay u baahan yihiin in iyaga laga faa'iidaysto dhallinyarada oo inay shaqeeyaan oo waxa la yidhaahdo wax badan soo saaraan oo waxa la yidhaahdo dee horumar badan deegaanka kusoo kordhiyaan haddii aysan shaqayninse dee wax badan oo soo kordhin lahaa ninka dhallinyarada ahbaa isxanimaya marka saameyn weyn bay ku yeelataa bulshada qayb kastay tahay een, xaaladaasi Een, haddii maanta qoys dhalinyaro badan ay u shaqayso iyo haddaysan dhalinyaro wax dhalinyaro ba- badan aysan u shaqayn oo dhowr mid keliya ay ka shaqeeyaan way kala saameyn badan tahay oo haddii dhalinyaro badan u shaqayso qoyskii horumar badan buu gaadhayaa deegaankii horumar badan buu gaadhayaa waxa la yidhaahdo bulshada ay ku dhex nool yihiin een, samcad iyo horumar bay u soo jiidi karaan marka xaaladda dhalinyaradu een, ee shaqalaantu hayso waa habka shaqaalaysiinta iyo saameynta ay ku leedahay shaqala-aanta dhallinyarada ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay aasiye cabdicasiis maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka sool iyadoona sheegtay xulashada in la kala doorto dhallinyarada shaqaalaysiinta in saameyn badan ay ku yeelato arrimo kala duwan wuxuu ku leeyahay door weyn oo muhiima buu ku leeyahay oo weliba lixaad leh waxaa laga yaabaa inaan qof aan qofkii ahaa mustawaha haysan xirfadda ha lahayn lagu geeyo hab qabali ama hal- hab odaytinimo sidaa ayaad waxaad ku waayeysaa wixii aad xuquuq u lahayd ee rayidkaagii waxaa lagugu duutinaya lagu dhahayaa markaad meesha soo xayeysiisatid qof faamiligaagaa booska ku jira saasaad ku waayeysaa markaa adigu shaqadaadii markaa dadku badidu saasay ku naya jabtaa dhallinyaradu
dhibaatada maxaa lagaga bixi karaa dhibaatada waxaa lagaga bixi karaa horta dowlad cadaaliya iyo instituushinada weliba een, hay-adaha shaqaalaysiinta een, een, madaxa shaqada iyo shaqaalaha oo dadka si wacan ula dhaqmaa oo si xirfadaysan loola dhaqmo dadkii oo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay qof kasta inuu raydkiisa helo baan anigu marka u horeysa aan ku darsan lahaa in lagaga baxo lambar wanna taasaa ah
dhallinyaradoo kale aasiyay arrimahan oo kale markay sii jiitamaan oo shaqala-aantu sii badato dhaawac intee leeg bay u geysanaysaa xagga nafsiya
dee waxay u geysanaysaa inay dhallinyaradii dalkoodii ka tahriibaan oo badaha isku guraan oo tagaan arday lagu soo hamiyeyey oo yeeris oo soo bartay wax oo waxbarashadii hoose golden life ka ahayd kasoo baxay ilaa secondary heer jaamacadeed yimi oo ismaamulay oo wax dhigtay markuu dee isagu cilmigiisii manaafacaadsan lahaa oo noloshiisii deberi lahaa waxaa ku dhacaysaa niyad jab niyad jabkaas waxay sababaysaa inay tahriibaan oo badaha isku tuuraan waxayna ku badan tahay waxaan jirin dee dowladeenii dowladeeni weli ma adka dowlad dhexe oo adag maaha Een, sidoo kale ma jirto waxaa la dhao isha kaabayaal dhaqaale kaabayaal dhaqaale meesha ka maqan maadaama uu kaabayaal dhaqaale ka maqan yahay dadkii de waxay ku shaqaynayaan ma jirto maalgelintoo kalea ku yar dhallinyaradii in la maalgeliyo oo iyagu xirfado gaara ay leeyihiin samaystaan marka door weyn buu ku leeyahay dowladdeenu ha hanaanka dowladeed de waa waa loo hamuun qabaa marka dowlad la helo cadaaliya bay dadkuna shaqo helayaan oo dalkii ku qanacsanaanayaan rabaan guud ahaan dhulka soomaaliyeed dhallinyarada oo tiradeedu ay tahay ta ugu badan ee dadka soomaaliyeed ayaa saameyn badan ay ku yeelatay dhanka shaqada iyo shaqalaanta badan ee soo waajahda cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee v o a somaali com ama boggeenna facebook inta aan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
wagaag dhegaystayaal cabdiqaadir samakaab aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal waxaa naga xasuusinayn barnaamijkaasi dhallinyarada oo toddobaadkiiba maalinta arbacada aad dhegeysataan aanu idinku soo gudbin doono arrimaha la xidhiidha waayaha dhallinyarada soomaalida ee ku nool deegaanada kala duwan ee soomaalida iyo weliba daafaha caalamkaba haweeneydii u horreysay ee muslin ah oo xubin ka noqota baarlamaanka federaalk austraaliya ayaa difaacaysa barnaamijyada ka hortagga xagjirnimada arrintan ayaa imanaysa kadib markii booliisku ay toogteen wiil dhallinyaro ah oo nin toorey ku dhuftay dhammaadkii toddobaadka maamulka gobolka galbeedka austraaliya ayaa sheegay in wiilkan oo lix iyo toban jir ah uu tan iyo markii uu afar iyo toban sanno jiray ahaa ou qayba ka ahaa barnaamij looga hortago xagjirnimada oo ka dhanka ah gaar ahaanta la isu soo mariya internetka warbixintan waxaa sidney ka soo diray wariyaha v o a vil mercer waxaa inoo soo faahfaahinaya ama inoo soo jeedinaya xuseen barre aadan wiilka dhallinyarada ah ee weerarka geystay ayaa asxaabtiisa fariin qoraala ugu sheegay habeennimadii uu weerarka fulin doono inuu dariiqa jihaadka u socdo alla dartiisa kadib isaga oo ku sugan baarkinka baabuurta la dhigto ee dukaan ku yaala galbeedka austraaliya gaar ahaan magaalada berth ayaa waxa uu adeegsaday mindi si uu nin u tooriyeeyo wiilkan oo lix iyo toban jir ah ayaa waxaa dilay booliska ninka midida lagu weeraray ayaa dhaawacmay maamulka ayaa sheegay in wiilkan uu si mutadawacnimaa uga qayb qaatay barnaamijka ka hortagga rabshadaha iyo xagjirnimada ee ay dowladdu bixiso tan iyo labadii kun iyo labaiyo labaatankii kadib markii uu qarax ka geystay musqul ku taalla dugsi sare oo uu dhiganayay sidoo kale waxaa loo fidiyey gargaar dhinaca caafimaadka dhimirka ah taliyaha booliska gobolka galbeedka australia colonel blanch ayaa u sheegay warfidiyeenka in barnaamijka ka hortagga xagjirka ah uu ahaa mid aada u guulaystay barnaamijka ayaa ku salaysan hindisaha wasiiradda dhallinyarada ann eli oo ah haweeneydii ugu horreysay ee muslim ah oo xildhibaan ah oo loo doorto baarlamaanka federaalk australia waxay u sheegtay warbaahinta a b c ee dalka australia inay aaminsan tahay in barnaamijka ka hortagga xagjirka uu waxtar leeyahay
waxaan mar walba dibu eegis ku samaynaa shaqada aan qabanayno waxaan dhihi karnaa barnaamijyadani way shaqaynayaan sababtoo ah waxaa indhaha iyaga ku aragnay natiijada ka dhalatay u malayn maayo in aan joojin doono dambiibaarayaashu ma aanay helin wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya wiilka dhibaatada ka geystay magaalada beth ee galbeedka australia iyo shabakad la sheegay in ay dhallinyaro xagjir ah ku lahaayeen magaalada sydney kadib markii hogaamiye kaniisadeed iyo saddex qof oo kale lagu tooriyeeyey kaniisad ku taalla magaalada sydney shan iyo tobankii bishii abriil baaritaankii dhacdadaasi sydney kadib lix dhallinyaro ah oo kale ayaa lagu eedeeyey dembiyo la xidhiidha argagixisanimo australia waxa ay kala shaqaysay maraykanka in dalka induneisiya laga dhiso barnaamijyo looga hortegayo xagjirnimada oo loogu talagalay dadka lagu helo dembiyada la xidhiidha argagixisada si kastaba haatee dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in qaar ka mida mintidiinta la xukumay ay diideen inay ka qayb qaataan barnaamijyadaasi boqortooyada britain waxaa jira dhowr hindise oo ka dhan ah dadka ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyada xagjirka ah barnaamijyo loogu talagalay in shakhsiyaadka looga fogeeyo fikirka xagjirka ah ayaa laga sameeyey dalal kale oo ay ka mid yihiin bakistan jarmalka iyo maraykanka
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo magaalada sydney ka soo diray wariyaha v o a filmsher dalka nigeria kharashaadka qalabka lagu neefsado ee ayaa sare u kacay islamarkaana caqabada weyn ku ah bukaanada qaba neefta amaba xiiqda waxaa loo yaqaano gaar ahaanba iyadoo xanuunada laga xusayo anirada iyadoo guud ahaanba xanuunkaasi laga xusayo dunida toddobaadka xanuunkaasi xiiqda bixitaanka shirkadda caalamiga ah ee g s k oo uu weheliyo sicir barar ayaa qiimihiisa cirka kusii shareeray taasoo ka dhigaysa dawooyinka in aan la awoodi karin waxaana taasi keentay in bukaanadu ay u jeesteen daaweyn kale haddaba gibson imeka oo ku sugan magaalada abuuja ayaa inoo haya warbixintan waxaana inoo soo jeedinaysaa caasha ibraahin aadan maalinta neefta adduunka ee sanadka laba kun afar iyo labaatanka ayaa waxaa lagu ogaaday in dalka nigeria uu wajahayo dhibaato caafimaad oo isa soo taraysa iyada oo daaweynta neefta ay kor u kacday in ka badan shan boqol boqolkiiba wax ka yar hal sano taas waxay keentay in dad badan oo la mid a haweeneyda la yidhaahdo khaliida jihaad oo xanuunka neefta la ildaran muddo ku dhow soddon sano in ay ka go-een dhammaan sahayda caafimaad jihaad waxay ka sheekaynaysaa dhibka ay ku jirto si dhib ah ayaan wax u iibsadaa oo wax badanna u kaydsadaa laakiin waa inaan qaataa dawada neeffududeeyaha dhib kasta ha ku kaco waa hubaal in aan haysto laakiin ka waran dadka aan awoodin inay qaataan dadka qaar sida rita joseph oo ah ardayad jaamacadeed oo aan awoodin inay iibsadaan dawada neefta waxay u jeestaan meelo kale oo aan la tijaabinin muddo hadda laga joogo afar bilood ma awoodo in aan helo qalabka lagu neefsado sababtoo ah qiimaha qaaliga ah hadda waxaan adeegsadaa sanjabiil toon dhegayare liin iyo walxo kale oo dabiici ah sababtoo ah way ka jaban yihiin neeftu waa cudur sambabada gala oo daba dheeraada oo keena dhib xagga neefsashada ah waxay saamaysaa malaayiin qof oo caalamka ku nool waxaana ay keentaa in ka badan afar boqol iyo konton kun oo dhimasho ah oo laga hortegi karo sanadkii sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka inkasta oo nigeria ay ka maqan tahay xog rasmi ah oo dhowaan la sameeyey ayaa sahan la sameeyey sanadkii laba kun sagaal iyo toban waxaa lagu qiyaasay in waddanku uu leeyahay saddex iyo toban milyan oo qof oo neef qaba waxayna ku jirtaa kuwa ugu badan afrika khubarada caafimaadka dadweynaha sida ejike orji waxay ka cabsi qabaan in kororka qiimaha dawadu ay keeni karto dhibaato
haddii dawada lagula tacaalo aanay gacan ku jirin marka uu qofka ku dhaco weerar degdeg ah waxay u horseedaa khasaare nafeed maadaama ay neeftu soo afjaraysa weerarka mid kale ayaa bilaabmaya taasina waa sababta ay awoodista dawadaasi aad muhiim ugu tahay tusaale wanaagsan waxa ah neeffududeeyaha fantaliinku waa dawada caadiga ah ee dadku iibsadaan hadda fantalin inhaylarka xitaa suuqa kuma jiro culayska xanuunka neefta ayaa si weyn ugu dhacaa dalalka uu dakhligooda hooseeyo in ka badan siddeetan boqolkiiba dhimashada ayaa halkaas ka dhacda wacyigelin la'aan maarayn xumo oo cudurka ah iyo helitaanka daryeel caafimaad oo xadidan sida ay shaacisay hay-adda w h o orji waxa uu xoogga saarayaa baahida loo qabo in dowladda nigeria ay kor u qaaddo wacyiga xanuunka neefta
mid ka mid a meelaha ay dowladdu wax ka qaban karto ayaa ah in la kordhiyo waxbarashada bulshada iyo isdhexgalka bulshada si loo abuuro wacyiga buuxa ee ku saabsan waxaa laga fogaado haddii aad tahay qof neef qaba waxa aad samaynayso si aad uga hortagto naftaada inay dhibaata gasho iyo marka ay ku qabato neeftu waxa ay tahay in isla markiiba aad samayso iyadoo dunidu ay toddobaadkan u dabaal degtay maalinta neefta iyadoo halkudheguna uu yahay waxbarashada neefta ayaa awood siisaa ayay khubaradu sida orji iyo bukaanada sida khaalida iyo rita waxay ku booriyeen dadaalada la isku dubariday ee kor loogu qaadayo wacyiga iyo horumarinta helitaanka daweynta muhiimka ah
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caasha ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi waa abuuja uu ka soo diray gibson imeenka halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda xaawiya dunida haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo cabdicasiis barrow
sanadihii ugu dambeeyey dhallinyaro fara badan oo soomaali ah ayaa waxay u istaageen sidii bulshada ay ugu wacyigeli lahaayeen dhinaca ah nabadda iyo weliba isdhexgalka haddaba su-aal ayaa ka imaanaysa maanta ma la joogaa xilligii dhallinyaro fara badan ay arrintaasi ka shaqayn lahaayeen sidoo kalese dhallinyaradii dadaalkii ay sameeyeen maxaa ka hirgalay waa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo aan idila socodsiin doona anigoo cabdilcasiis barrowa waxaa igala qaybgalaya xawaari baashe oo ah gudoomiyaha madasha gobsoor oo ka shaqaysa nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada iyo sidoo kale ustaad shaafici maxamed axmed oo ah gudoomiyaha madasha qalinqor oo ah madal ka shaqaysa dhinaca horumarinta qoraalka iyo sidoo kale bodhkaastyada la xiriira arrimaha wacyiga ee dhallinyarada dhammaantiin kusoo dhowaada dooda gaaban xawaari baasha ayaan ku bilaabaya waxaad iga warantaa dadaalka aada wadaan ee la xiriira isdhexgalka nabadda iyo dhallinyarada meeshii la rabay ma gaaray
cabdicaas waa mahadsan tahay dhamaan oo salaamaya dhegeystayaasha waxaa la yihahdaa v o a iyo waana ku dhowahay barnaamijka dooda gaaban su-aashaada markaa usoo noqdo ma la taagan yahay xilligii macnaha maya lama taagno wax badana dhiman oo howsha waxaan leeyahay waa iska bilow dadkuna wacyi ahaan weliba aada uma sii fahamsano weliba qof dhalinyara adigoo ah markaad tidhaahdid barnaamijyo noocaas noocaasan ka shaqeynaya marka qaar in lagu yidhahda laga yaabaa ma dowladda ka tirsan tahay mise dowladda ka socda waxyaalahaasoo kale wacyiga weli lama fahmin laakiin dhallinyaro ahaan waxaan is leeyahay wax badan oo soo kabashay sameeyeen oo ka qayb qaadashada nabadda waa gartay ustaad shaafici markii aada fiiriso in maanta dhallinyaro nabadda ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay daa'ir fara badan baa maanta ka shaqeynaysa isdhexgalkii iyo dhallinyarada inay isku yimaadaan taa ma idiin muuqataa bismilah adsbrow aad iyo aad waa mahadsan tahay waana ku dhowaahay barnaamijka v o a run ahaantii anaga fikirkeena haddii aan ka hadlno ka qalin qoro ahaan waan isleeyahay wacyiga xoogaa sidii hore uu ka duwan yahay haba yaraade laakiin waxaad moodaa in dhalinyarta ay soo yaro fahmayaan hanaanka nabadda iyo horumarinta iyo qof walba inuu iskiisa uga shaqeeyo inuu yacni nabad dadku helo marka si guud haddii aan su-aasha uga jawaabo waxaan isleeyahay waa bilow oo hawsha ma dhowa laakiin waxaa waaye waxaan rajeynaynaa inaan intaa kasii wadno si aan u horumarino in yani dhallinyartu ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka dalka waa gartay dad fara badanaa waxay qabaan dood ah soomaaliya markii la eego marxaladda ay ku jirto in nabadda laga shaqeeyo oo dhallinyarada ay qaban karaan oo kale ay ugu horeyso in nabaddii gacanta lagu keenayo qoray ku salaysneed la qabto idinka nabad aan taas ahayn miyaa idinla muuqataa inay suuragal tahay inay soomaaliya ka hirgasho way ila tahay wayna ka suuragelaysaan qaarkeedna way ka suuragashay hadda annaga ka madasho gobsoor ahaan asaasankeena hore markuu bilaabanayay waxyaabihii ugu horreysay ee aan isu xilqaana waxay ahayd dhallinyarada gobollada ka imaada ee magaalada muqdisho imaada waxay ahaayeen dhalinyaro ka cabsada inay goobaha lagu shaaheeyey tagaan haddii magaalada ay u baxaan micnaheedu waxay ahayd inay dhiman doonaan eheladooda markay bannaanka aadayan kale inay u sheegaan oo dhahaan waa baxayna markay u sheegaan oo kale in maantana lasoo wacaayo taasi waxay keenaysa welwel laakiin maanta waxaa arkaysaa qof dhallinyaro ah oo magaalada imaaday oo haddana wax cabsiya isu ku jirin oo meel walba taga waxaan ka shaqaynay in dhallinyarada magaalada muqdisho timaada in goob walba oo magaalada in la geeyo ay ugu horeysa meelaha lagu dalxiis tago meelo badanoo waxaa jirta annaga aan soo bandhignay oo markii ugu horreysa la tegey ay ahayd meesha hadda la yihahda abaydhaxan waxaan ahayn dadka ugu horreysa taga maanta waa meelaha ugu macquulsanoo dadka ay wada tagaan lagu dalxiisato degmooyinka gobolka banaadir laagdaasas oo kale waxaan is leeyahay wax badan badan badan oo aan ahayn midda gacanta ah aan qaban waxay u baahan tahay midda gacanta markii la qabto dad dadka wax fahansiiya u baahan tahay laakiin waxaa ladigu dhaliilaa isdhexgalka inaad saayid ka dhigteen oo barihii bulshada keliya wax lagu soo bandhigo laakiin xaggii wacyiga meeshii la rabay dadku inay ka koraan inaydan taas aad weli gaarin oo weli social mediaha iyo sawirro unaad joogtaan waxaan isleeyahay horta social media waa meesha horta lagu soo wada ororo oo la wada joogo markaad ficil samaysid waxay wacyigelintaadi iyo waxaadii waxay isugu imaanaysaa in social media ay imaato hadda dhallinyarada inta badan hadda arrimaha bulshada ka shaqeysa waxay kasoo wada raaceen social media dhallinyarada maanta isu timaada ee aan qabiilka ku salaysnayn ee aan dagaalka ku salaysnayn ee xasiloonida ku salaysan waxay iska barteen social media social media haddiise jiri lahayn horta ma dhallinyaro tiro badan maysa isbaran lahayn saas leeyahay ustaad shaafici wax dhaafsiisan social media oo maanta la gaaray oo la xiriira wacyiga dhallinyarada inuu koray midin muuqataa
aad iyo aad horta marka hore aan ku holmaro social mediaha si guud horta waa seef laba afla ah laakiinse wuxuu fududeeyey waxyaabo badan oo horey aanu jirin tusaaloo kale in qofka isagoo gurigiisa joogo uu la socdo wacyiga iyo wadanka waxa ka jira iyo adduunyada waxa ka jira globalizationka marka social media laga soo tago waxaa inoo muuqdo in wacdiga yani si caadiyan banaanka uu yacni ka socdo wax horumar oo khaasatan tusaaloo kale in akhriskii oo kale la hormariyo maktabado badan oo aan hore u jirin in dib loo furo soo marka
waa gartay akhriskaas markii laga soo tago waxaa laga hadlaya waxay tahay garaadka ummadda in la dhiso oo weliba xaggii nabadda in loo dhiso tallaabooyinka hadda la qabtay oo ama dhinaca qoraalka laga shaqeeyo ama dhinaca kale isdhexgalka iyo dalxiiska laga shaqeeyo ma isleedahay wax ka bedelan meeshii la joogaa maanta la hayaa horta walaahi akhriska maba laga tegi kara sababtoo ah qofka hadduusan waxba akhrin ma ogaan karo muhiimadda ay nabadda leedahay taariikhdii hore hadduusan aqrinna ma ogaan karo nabadii wadanka markii hore ay haystay dadka siday u noolaayeen iyo markii nabad la joogay marka qofka mar waliba ama waxa aqriya ama yuu aqrinin muhiimadda waxay tahay horta nabadda in laga shaqeeyo nabaddana waxaa lagu shaqey karaa waxay tahay qofka inuu wacyihaan dhisan yahay oo wax aqriyo taas marka laga soo tago barnaamijka dalxiiska iyo in yacni bulshada isdhex gasho runtii waa wax aada u fiican laakiin anaga ka qalin qor ahaan waxaan hormarinaa waxay tahay aqris qoraalka iyo dadka in wacyi ahaan maskaxdooda aan dhisno
in dhinaca qoraalka laga shaqeeyo iyo dadka in la aqooneeyo iyo in la dalxiisiyo keebaa ku wanaagsan nabadda in looga shaqeeyo soomaaliya horta waxaan isleeyahay markii la yiraahdo qoraalka iyo akhriska waa waxa ugu horeeya horta qofka biniaadanka uu u baahan yahay nolol ahaan laakiin markaan raahno nabadaa lasoo bandhigayaa horta wadan nabada horta lagu dalxiisaa haddii meesha lagu dalxiisaayo micnaheeda waxaa waayey meesha nabada ka jirto dalxiiskoo kale kuma jiro waxyaabaha ugu horeeya ee nolosha kuwa kuma jiro qofka hadduu sameynayana micnaheedu waxaa waaye asaasiyaadka u dhisan waxaan isleenahay marka haddii mar dalxiis la aadayo micnaheeda nabadaa jirto haddii dalxiis uusan jiri lahayn meesha lama aqooni lahayn in nabad jirto maanta waxaan isleeyahay siyaasiyiinta xitaa maanta waxay u bareereen inay banaanada tagaan oo kusoo dalxiisaan meelaha tagaan waxaasna waxaa keenaan leeyahay dhallinyarada bilowday marka hore marka waxaa leedahay dalxiiska muhiim
maya
waa gartay waxaan aadaya ustaad shaafici si marka loo soo bandhiga nabadda ka jirta soomaaliya iyo in dhallinyarada ay ka shaqeeyaan nabadda garaad ahaanna ay koraan maxaad is dhihi kartaa xalka ugu muhiimsana ku jira in la sameeyo
xaalka ugu muhiimsan ee ku jiro waxaa waaye in qof walba oo si iskiisa uga shaqeeyo san cidna ka sugin dhalinyarta inta badan waxaa laga yaabaa in macnaha markaa isweydiino nabadoo kale inaan u saarino ama aan ka sugno inay dowladda qabato ama in ummadda kale qabto laakiin waxaan dhihi lahaa qof walba oo dhalinyaraha adiga mas-uuliyada waddankaa saaran in aad si iskaaga aad uga shaqayso nabadda waxay dhibaato waddanku ahayn aad ka qabato haddaad wax ka qaban karin aad yacni bulshada usoo bandhigto si dadka markaas awood u leh ay uga hortagaan
si nabadda laga shaqeynaya u noqoto mid micno leh yaa nabadda si gaara muhiim ay uga tahay inay uga shaqeeyaan ma askarta unbaa loo deynaya dowladda mase doorkiinan ayaa mudan in kor loo sii qaado maxay idin la tahay aniga waxaan is leeyahay askarta markay taagantahay waa nabad dhaliyaal laakiin bulshada waxay noqonaysaa nabad ilaaliyaal haddii nabadii la dhaliyey haddii haddana ilaasho lagu daro wax badanaa soo kordhaya waxaan isleeyahay qof walba horta oo dalka jooga mas-uuliyada ka saaran amniga haddana si gaara dadka macnaha laisleeyahay way dhibaateyn karaan waa inta badan waa dhallinyarada dhallinyarada waxaan isleeyahay mas-uuliyad weynaa ka saaran inay amniga ilaaliyaan iyo nabadda aada ayay u mahadsan yihiin xawaari baashe oo ah guddoomiyaha madasha dhallinyarada ee ka shaqeysa isdhexgalka iyo weliba dalxiiska ee gobsoor iyo sidoo kale ustaad shaafici maxamed axmed oo ah guddoomiyaha madasha qalinqor oo ah madal iyana ka shaqeysa dhinaca qoraalka iyo wacyigelinta la xiriira arrimaha digitaalka ee bodcastingka loo adeegsado dhammaantood waxa ay ka qeybgalayeen barnaamijka dooda gaaban iyagoo inala faaqidinay kaalinta labadan shaqo ay hayaan ay ku leeyihiin nabadda soomaaliya iyo weliba wacyigelinta dhallinyarada dalka akhyaarta inala socotaa intaas ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka dooda gaaban waa cabdicasiis barrow idin leh nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal gabagabada idaacadda caawiya dunida ayaynu haatan kusii dhownahaye aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
ubadka sida loo barbaarsho masaaso iyo uga dhowrto markii uu tinta loogu fiidhaa jacaylkana loo bilaa ubadka sida loo barbaarsho masaaso iyo uga dhowrto markii uu tinta loogu fiidhaa jacaylkana loo bilaa qalbiga boqolyo ugu gaadhay deerkiya wadinaha istabaaya budiya indhahani ilmi dareen dareen dareen balala shidaya qalbiga boqolyo ugu gaadhay deerkiya wadinaha istabaaya budiya indhahani ilmi dareen dareen mogiya sambabada kuntooda maanka barisaday xasuusta muuqaanka daxayn xiskayda naftayda adaa ku beeray mogiya sambabada kuntooda maanka barisaday xasuusta muuqaanka baxayl xiskayda naftaydaada ku beeray tiinka u baxaa naftayda halista kaankaga badbaado ala bidhiyo ilayska bartaan cabta dhiyo iftiinsha iftiinka u baxaa naftayda halista kaankaga badbaado adaa bidhiyo ilaysa bartaan cabta dhigo iftiinsha jacaylku budigay oo uu sadqeeyey baryahan kama sokayni
wagaag dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida ee laantaab soomaaliga v o e tan iyo kulantii dambe dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo baryahan kama sokayni naftaydaada badbaadashay